barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali dotcom afrikada barina saacaddu waa kowdii iyo barhkii duhurnimo
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska africa iyo shantii iyo barka aroornimo ee xilliga washington d c waana maalin khamiis ah labaiyo tobanka bisha novembar sanadka labada kun iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idinku hayno idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a ku dhowaad boqol iyo siddeetan arday oo ka qalin jabiyey jaamacadda bariga afrika qaybteeda magaalada qardho waxaana ka mid ahay ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda bariga afrika faraceeda qardho aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan heerkaygii koowaad ama jaranjaradayda koowaad ka dego farxadda aan hayana ma soo koobi karo marxalado badan baan soo maray waxaana jeclahay inaan horay uga sii socdo ilaa b h d aan qaato waxaad sidoo kale maqli doontaan gabdhaha dhallinyarada laascaanood oo wada dadaalo looga hortagayo tacadiyada loo geysto dumarka heesahaan idinku hayna barnaamijkana waxaa ka mid a
adiguna basray sowbanta sowbadii ubadi sowbiiri ii bixi naftiya sowbaaji batayadu sowbaashir
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka
dalka maali oo tan iyo bilowgii sanadkan labada kun iyo labaatankaba la daalaadhacayay dhibaatooyin xooggan oo isbiirsaday oo ka soo gaadhay maleeshiyaadka islaamiyiinta xagjirka xanuunka coronavirus oo dalkaasi si weyn u saameeyey iyo weliba dhibaatooyinkii ka dhashay inqilaabkii militariya dalkaasi ka dhacay ayuu dalka maali haatan u muuqdaa mid ka soo kabanaya waxyeelooyinkaasi isbiirsaday maalintii shalay waxaa magaalada bamaaka lagu qabtay xaflad dhaqan oo dhallinyarada dalkaasi ay ku tartamayeen farshaxanka iyo suugaanta munaasibadan tartanka gabayada iyo dhaqanka oo sanadla ahayd ayaa sanadkan dhowr jeer dib u dhacday balse waxaa lagu guulaystay inay qabsoonto toddobaadkii labaad ee bisha noofembar hablaha dhallinyarada ah ayaa si weyn uga soo qayb galay munaasibada tartanka ah iyo weliba bandhiga suugaanta maaliya aisha deeriya oo saddex iyo labaatan jir ah ayaa kaalinta koowaad ee gabayada gashay waxaanay ahayd sanadkii ugu horreysay ee ay maaliyan ka soo qayb gasho tartanka dhaqanka iyo suugaanta gobolka texas ayaa noqday gobolkii ugu horreeyey oo ka mid ah gobollada maraykanka oo diiwaan geliya in ka badan hal milyan oo kiis oo cudurka covid nteen ah saraakiisha caafimaadka ee gobolkan oo ah kan labaad ee ugu dadka badan ameerika ayaa sheegay in arbacadii shalay la diiwaan geliyey kiisas cusub oo coronavirus ah oo gaaraya ilaa iyo toban kun iyo siddeed boqol kiisaskaasi waxay noqdeen kuwii ugu badnaa ee gobolka laga diiwaan geliyo muddo afar iyo labaatan saac gudahood ah tan iyo intii uu xanuunka covid nteen ka bilowda maraykanka bilowgii bishii maarj ee sanadkan sida ku cad daraasad ay samaysay jaamacadda johns hopkins gobolka texas oo keliya waxaa cudurka ugu dhintay in ka badan sagaal iyo toban kun oo qof gobolka california ayaa ku soo xiga oo tirada dadka la diiwaan geliyey ee uu cudurka ku dhacay ay hadda marayso sagaal boqol shan iyo sagaashan qof gobolka new yorkna guddoomiye andrew como ayaa arbacadii ku dhawaaqay amaro cusub oo lagu soo rogay dadka si loo xakameeyo xanuunka covid nteen oo u muuqda in uu kusoo labakacleeyay gobolkaas como wuxuu sheegay in wixii lagu gaaro tobanka fiidnimo ee xilliga new york la xiri doono dhammaan maqaayadaha baararka iyo goobaha jirka lagu dhiso ee jiimka loo yaqaan sidoo kale waxa uu mamnuucay in ay meel isugu yimaadaan dadka badan toban qofood amarkaas ayaa lagu wadaa inuu dhaqan galo jimcaha soo socda guud ahaan maraykanka wuxuu cudurka covid nteen uu ku dhacay in ka badan boqol milyan oo qof halka ay u dhinteen dad gaaraya laba boqol iyo afartan kun oo ruux
duur wanaagsan akhyaartale dhegaysanaysa ee aynu ku bilowna barnaamijkeena dhallinyarada maanta ku dhowaad boqol iyo siddeetan arday ayaa ka qalinjabiyey jaamacadda bariga afrika qaybteeda magaalada qardho ardaydan ayaa ka qalinjabisay toddoba kuliyadood oo kala duwan oo ka tirsan jaamacadda wariyaha v o e ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray dhallinyarada maanta ka qalinjabisay jaamacadda bariga afrika qaybteeda magaalada qardho ayaa isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo tiradoodu ay ahaayeen boqoltoddobaataniyoagaalarday oo kala bartay toddoba kuliyadood oo kala duwan waxayna noqonayaan dufcadii toddobaad ee ka baxa jaamacaddaasi gabagabada dhallinyaradani waxaa xafladooda kala qaybgalay maamulka puntland waalidiin waxgarad iyo weliba marti sharaf kaleh oo lagu casumay ugu horeyn maamulaha jaamacadda bariga afrika faarax cabdulaahi gardan ayaa ka warbixiyey ardadan iyo weliba kuliyadaha ay ka qalinjibiyeen maanta toddoba dafcadood ayaa ka qalinjibisay waa ugu dhammeeyaan kuwanaynu hadda halka ku maamuusayno tirada guud ardada ka qalinjabisay waa saddex boqol iyo konton arday weeye ayaa ka qalinjabiyey hadda iminka waxaa dhigtaa afar boqol iyo labaatan arday baa ku jirta oo lix kuliyadood oo kala duwan ayaguna hadda halka ka dhigta docdooda qaar ka mid a dhallinyarada maanta dhammaysata waxbarashadooda heerka jaamacadeed ayaa dareenkooda ka warramay magacaygu waxaa weeye cusmaan maxamuud aadan waxaana ka mid ahay ardadii ka qalanjabisay jaamacadda bariga afrika faraceeda qardho aad baana ugu faraxsanahay maanta inaan heerkaygii koowaad ama jaranjaradeedii koowaad ka dego farxadda aan hayana ma soo koobi karo marxalado badan baan soo maray waxaana jeclahay inaan horay uga sii socdo ilaa b h d aan qaato aad baanan u hambalyeenayaa dadkii soo garabsaayay waalidiintay bismilah magacayga waa khadrad daahir ciise aad baa ugu faraxsana in maanta noo horgasho in xalfadan quruxda badan noo qabsanto dhammaan waxaa leeyahay maamulka dadka naga soo qaybgalay aad baa u mahadsantihiin anaguna aad baa u faraxsannahay dhammaan faamiligii macallimiintii ardayda muddada dheer wax isla soo baranay dhammaanteed aad baa ugu mahadcelinay dhammaantood cabdulaahi caseed ka baxday kuliyadda public health waxaan aad ugu mahadcelinayaa hooyaday oo halkaa soo gaarsiisay ammaanteeda iyo mahadnaqeedan aan soo koobi karin maanta waxay ii tahay maalin weyn aad baan ugu faraxsanahay waxay iiga duwan tahay maalmaha kale runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta qalinjabin aan muddo sugeeyey inaan maanta helay aniga dhammaan ardadii maanta aan ku qalinjabinnay runtii farxaddayn lama soo koobi karo waxay ahayd himilooyin aan lahayn oo aan qayb ka mida aan gaarnay waxaan si gaar ugu mahadcelinaya waaradkay waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa ardaydii aan maanta wada qalinjabinnay oo aan rajaynaya in dalka iyo dadka uma sii shaqayno magacaygu cabdiqaadir cabdicaali waxaan ka mid ahaa ardayda maanta ka qalanjabinayay jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada qardho aad baan u maartay ugu faraxsanay maanta inaan ka qalanjabiyo jaamacadda gudoomiyaha ardada jaamacadda bariga afrika waalidiin iyo weliba marti sharaf kale oo madasha ka hadashay ayaa maamulka puntland ugu baaqay in dhallinyaradan aan lagu sii deen magaalada islamarkaana loo sameeyo ardada ka baxda jaamacadaha qorshayaal lagu howlgelinayo waxaan leeyahay hambalyo waxaad maanta soo afmeerteen heerkii koowaad ee waxbarashada jaamacadda waxaan rajaynayaa insha allah inaad ka sii ambaqaadi doontaan oo horay u sii wada doontaan arday caadiya ma aydaan tihiin maanta kaadirkii dalka u soo baxay baa tihiin aqoon-yahanadiisii baa ka mid tihiin waxaan rabnaa dalkan inaad fahamtaan inuu idinku idiin baahan yahay dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda dhinaca bulshada dhinac kastoo wax laga qabanaya inuu dalka in ardayda la moral gareeyo moral sabood loo sameeyo hadday shaqa raadin tahay hadday jaamacado kaloo loo sii diraya tahay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabanacad iyo weliba gudoomiyaha baarlamaanka puntland ayaa docdood u sheegay in dhallinyaradan ay u rajaynayaan in waxbarashadooda ay halkaasi kasii wadaan islamarkaana aysan ka caajisin oo halkaasi waxbarashada aysan ku joojin mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leenahay hambalyo jaamacadda east africa iyo jaamacadaha kale ee puntland ka jira iyo guud ahaan kuwa soomaaliya ka jira ee soo saaraya aqoontana runtii aad baan u bogaadinaynaa waxaan u hambalyeynayaa hogaanka maamulka ardayda iyo waalidiinta ardayda maanta qalisabisay ee jaamacadda bariga afrika waxaana idinku hambalyeynayaa munaasibadan qaaliga ah ee qalinbadeeshada waxbarashada heerka koowaad waxaan idin leeyahay hambalyo si kaliya laba si kastaba haatee dhallinyaradani maanta dhammaysatay waxbarashadooda heerka jaamacadeed ayaa docdooda loogu baaqay inay la yimaadaan xirfado shaqo abuur oo aysan ku tiirsanaan inay hay-ado iyo weliba maamulka puntland u shaqeeyaan yuusuf maxamed v o e haatanna aanu jalaacna dhinacii suugaanta waxaan idiin soo qabanay heesta bilcaan iyo fanaanka mursal muuse gabdhaha magaalada laascaanood ayaa qabtay kulan looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa tacadiyada gabdhaha loo geysto oo uu kufsiguna uu ka mid yahay kaas oo sii kordhayay bilooyinkii lasoo dhaafay warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray cabdikariim olol kulamo ay isugu yimaadeen dhallinyarada gaar ahaan gabdhaha magaalada laascaanood ayay kaga hadleen in laga hortago tacadiyada ay la kulmaan haweenka haddaba dhallinyarada magaalada laascaanood ee hablaha ayaa ka hadlay dhibaatada tacadiga iyo kufsigu ay iska leeyahay riyaaq axmed cali oo ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ee magaalada laascaanood oo barnaamijka dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a u waramaysa ayaa ka hadashay dhibaatada tacadiyadaasi ay iska leeyihiin waxaan salaamaya daadiyaasha barnaamijka v o a caqabadaha weyna haysta hablaha waxay ka mid yihiin kufsiga farakuxumaynta gabadh inta wax loo soo dirsado jidka laga qabsanayo dhowr casho la waayayo hadhow iyadoo meyda lasoo saarayo la dafirayo qofkii markii la helo ama labadii qof ee falka geystay la xidho kadib markii ayaama xidhnaadaan laaluush la bixiyo la soo daayo beri kamaana ay mid kale sida ku sameeyaan caqabadaha u badan ee gabdhaha kusoo noqonoqonaya waata ama hooyo caruur leh inay qof xidhiir la yeelato maadaama qofka xidhiir la yeelato markay aaminto uu qofkii haddana faraxumeeyo uu dilo uu qariyo beri kamaalin qofkii marka ayaama jeelka lagu hayo isna lasoo daayo waxaan dhihi lahaa habluhu caqabad aad iyo aad foolxun bay qabaan weliba intii sanadada u dambeeyay hadeerto bal nooga waran dareenka bulshada iyo gaar ahaan gabdhaha waxyaabaa sida weyn dhexdooda iyo cabsida had iyo jeer qalbigooda ku jirta oo kale walaahi waxay ahayd arin aad iyo aad u foolxun hooyo saddex caruura korsanaysa oo dhallinyara oo la kufsaday oo la dilay kadibna aan cidina ogeyn uu isagu sheegay falka markuu geystay waxay marka koowaad u tahay gabdhaha hooyooyinka ubadka intay hooyooyinkood dhalaan iyagoo korsanaya lagu faraxumaynaya hadhana ubadkii waxa usii onaysaa caloolxumo oo weliba hablaha usii badan inay iska ilaaliyaan meelaha khatara xiliyada dambe goobaha waxbarasho markii laga yimaado waxaad raacaysaa badanaa waxa laga isticmaalaa magaaladeena bajaaj ama wax la dhaho dhaweeye haddii aadan haysan qof ku raacaya oo feejigan caqabada aad iyo aad foolxun baa haysta gabdhaha weliba magaalada laascaanood waa wada madow wadada marka aad maraysid malaha wax ifa meeshaad bajaajta kaga degaysid ba ifka ugu dambaysa intaa xaafadda usii socotid waa mugdi bal ka waran cabsida haweenka ay ku keento oo kale gabdhuhu hadiyo jeer waxay dooda ugu badan ay tahay dhibaatada kufsigu iska leeyahay iyo tacdiyada ay la kulmayaan waxyaaba ay soo jeedinayaan gabdhaha dhallinyarada ee magaalada laascaanood maxay tahay waxay ta horta waa arin aad iyo aad fulxun gabadh kastaa way baqaysaa way cabsanaysaa iyadoo wixii u baahan oo rabto inay suuqa ka doonato bay hadha waxay ka baqaysaa inay waxaasoo kale kugu dhacaan inaad suuqa kusoo raagtaa inaa waxaad doonatid intaad weydid aad hadhow soo lugoodaa iyadoo baqaysa bajaajti ka baqaysa dhaweeyihii ka baqaysa qofkii soo kaxayn laha kasii baqaysa haddiisan faamiliga qofka xiya aysan ka helin waxaan ugu baaqayaa laamaha biliiska inaynan dadkan tagaasida wata bajaajadaha wata gaariyaasha wata inay gaari walba uu lahaado kaantarool u gaara ama marka uu meesha maro calaamad lagu garto uu lahaada dadka qaar baa jira gaariyaasha taarikada ka furo xillimaha hameenimadoo kale aan arkan gaari bilaa taarika baad arkaysa wada maraya wax la socda ma garanaysa dee noocaasoo ha nooc ayaa garanaya kota baa bilaa taarikaaye waxaa kaloo jira gaaliyaal bilaa taarika oo taarika nooc walba ku xidhan tahay haddii ta etoobiya kalaa ku xidhan ta puntland baa ku xidhan ta somaliland baa ku xidhan wadanka intee taarikaa loo isticmaala hal taarikaso in loo isticmaala ma ahayn markuu gaarigu halkaa marayo kale waad ka baqaysaa markuu bilaa taarika yahay tii puntland ku xidhan tahay tii etoobiya ay ku xidhan tahay waad shakiyaysaa waad ka baqaysaa inaad gaarigaa raacdid oo isku aamintid oo goobtaa rabtid ku ama xilli dambe intaad kaga timaad aa gurigiina ku timaadi sidoo kale nimco xasan barre waxay ka mid tahay dhallinyarada aqoon-yahanada ee magaalada laascaanood dooda ugu badan ee gabdhuhu ay ka hadlayaan ayaa waxay tahay cabsida gaar ahaan goobaha waxbarashada xilliga ay ka tagan ayay gabdhuhu cabsi la kulmaan nimco xasan barre ayaa ugu horreyn barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a u sharaxaysa dhallinyarada horta lama dhihi karo wiilasha oo dhan waa wada same boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karnaa wiilashu sanadkan qaar ayaa kusoo batay oo xunxun kuwa kuwa badanna iskuma jiraan wiilashu balse annaga waxaan dhihi karnaa haddaan nahay gabdhihii soomaaliyeed ama hooyooyinkii soomaaliyeed noqon lahaa ubixii soo kacayay wiilashan waxaanu leenahay naga daaya waxaad nagu wadaan ilaahay ka baqa waxani waa wax gabdhaheeni soomaaliyeed u ah faraxumayn hadda markay tahay waxbarasho uma bixi karno goor habeena subaxii waanu baqaynaa habeenkii waanu baqaynaa meel goor aanu baxno garan mayno wiilasha waxaanu kula talinaa amaanu leenahay naga daaya waxaad nagu wadaan walaaladiin baanu nahay hooyooyinkiin baanu nahay kuwii aad dali lahaydeen baanu naha waa garteen waxyaabaha sida weyn ay gabdho uga hadlayaan waxaa ka mid a sidii sharciyo adag loogu samayn lahaa magaalada laascanood dowladeena somalilan waxaan leenahay ama ciidamada booliska waxaan leenahay gabdhaha kuwa faraxumaynaya ama kuwan gabdhaha u geysanaya tacadiga xun dilaya kufsanaya kuwaas waxaan leeyahay sharci adag hala mariyo balse odayaashan ama odayaal dhaqameedkan waxaan leeyahay iyagana inaga daaya waayo kuwani beri kamaal waxay u noqonayaan tusaale kii kalaa sameynaya kii kale dhagarqabahani kale uu kuwa tusaale qaadanaya ama wuu iska dayn doonaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood haatanaa dhinacii ciyaaraha ayaynu jilleecaynaa waxaa inoo soo diyaariyey cabdiqaadir maxamed mursal samakaab
haddii aan ku horeyno kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada afrika ee lagu wado in sanadka ka lagu qabto dalka cameroon ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulalka guiney iyo jaad kulankan oo ahaa mid adag ayaa xulka guiney waxaa u suura gashay inay gool iyo waxba kaga badiyaan xulka kale ee jaad muritaaniya waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen xulka burundi kenyana waxa ay sidoo kale barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen xulka kale ee comoros senegal waxa ay laba gool iyo waxba uga badiyeen xulka kale ee guiney bisow halka equatorial guineyna ay saddex iyo laba uga badiyeen xulka libiya oo garoonkooda jooga kulamo kale oo ka tirsan isla koobkaasi ayaa caawa la cayaari doonaa xulka uganda ayaa waxa ay garoonkooda kusoo dhoweyn doonaan xulka sood suudan burkina faso waxa ay la ciyaari doontaa malawi ghana iyo suudan ayaa wada ballansan gabon waxa ay la ciyaari doonaan xulka gambiya cameruun oo koobka martigelineysana waxa ay la ciyaari doonaan xulka mosambik cabe verde iyo ruwandana fooda ayay isdari doonaan xulalka zambiya iyo botswana ayaa wada ciyaari doona halka algeria oo koobkan difaacanaysana ay la ciyaari doonaan xulka zimbabwe ivoricos oo ka mid a xulalka caanka ku ah kubadda cagta ee qaaradda africana waxa ay la ciyaari doonaan xulka da-da yar ee madagaskar oo isagu inta badan aan kasoo qeybgelin koobka qaramada afrika dhinaca iyo qaaradda yurubna tartanka koobka uefa nations league ee qaramada yurub ayaa caawa la cayaarayaa dhinaca iyo qaaradda yurubna kulamo ka tirsan koobka qaramada yurub ee uefa nations league ayaa caawa la cayaarayaa xulka hungary ayaa soo dhoweyn doona xulka iceland nord ireland iyo slovakia ayaa wada ciyaari doona serbiya waxaay soo dhoweyn doontaa scotland georgia iyo north macedonia ayaa wada ciyaari doona dhinaca iyo qaaradda amerikana waxaa ka jira sirareebka loogu soo baxayo koobka adduunka ee sanadka da xulka bolivia ayaa waxa uu caawa la ciyaari doonaa xulka ecuador ciyaarta la wada sugaya ayaa dhex mari doonta xulalka argentiin iyo baragway oo iyaga xifiltan uu ka dhexeeyo ugu dambeyntiina kooxda liverpool ee kubadda cagta ayay mar kale masiibo lasoo daristay kadib markii uu dhaawacmay daafaca keliya ee kooxdaasi usoo haray kaasoo ahaa joel gomez xiddigan ayaa ku dhaawacmay tababar uu xulkiisa england kala qayb qaadanayay liverpool ayaa hadda waxaa dhaawac uga maqan ciyaaryahan vandaig oo qeyb muhiima ka ahaa daafacooda iyadoo sidoo kalena uu dhaawacmay ciyaaryahan vabinho oo markii dambe ay ku bedeleen vandaig laakiin hadda waxaa liiska ku biiraya ciyaaryahan george gomez taas oo niyadjab ku ridaysa taageerayaasha iyo maamulka kooxda waxaana tababare georgian clob uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawaca xiddigan soo gaaray liverpool ayaa hadda bilaabaysa ololo ay ku doonayaan daafac cusub marka uu furmo suuqa kale iibsiga bisha januari ee soo socota wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo ciyaaraha nala socodsiinayay haatana mar kale iyo dhinacii heesaha mid ka mida heesaha uu qaado najiib alfa
midaan dhugashada
heestaasi uu ku luuqeynaya fanaanka najiib alfa ayaa dhegaystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayey saare ciidla nuur iyo nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo duhur wanaagsan
aa